urka hogaanshe hidda nolosha aadamiga guushiya barwaaqada guurka hogaanshe guurka hogaanshe garaad waxaan gacantiisu furan tahay marna gacal
bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin meel kastood naga maqlaysaan kusoo dhawaada barnaamijka xiisaha iyo kalgacalka xambaarsan ee muusiga islaamaha wadajeer barnaamijka waxaa halkaad kala socodsiin doona haddii allah wada la qadara anigaha cumar yuusuf aadan amerika xaawo aadan xuseen dhinaca farsamada waxaa noo jooga bilaal daahir waaney kusoo dhawaada heeska daafurka barnaamijka
sida jiid caliino ubaxooda casaadiyo cusbiyo barwaaqale sida sida jiid caliino ubaxooda casaadiyo cusbiyo barwaaqale arka mool ku taaliyo sagalkii cadeedaay hubeyey hooy arka mool ku taaliyo sagalkii cadeedaay hubeyey hooy cadigay cajabiyo caway naftaydii cadigay cajabiyo caway naftaydii cadilka caafimaadi waynayno waynayno ciidna cadilka caafimaadi waynayno waynayno ciidna
gasigan cadawaha cududiisa xoogale kaga ciil baqayo gasigan cadawaha cududiisa xoogale kaga ciil baqayo aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy aynkastoon cabaariyo muddo kala cilalayn hoobey hooy calaf baan sugayno hoy hooy caaway nafdani hoy hooy calaf baan sugayno hoy hooy caaway nafdani hoy hooy
عدك عاتم آسف وإلينا وإلينا عئنا عدك عاتم آسف وإلينا وإلينا عئنا
hubi hubi ويالي hubalayo ويالي hubi hubi ويالي هوبي هوبي hoyale هوباليو hoyale هوبي هوبي hoyale sida sida cadaarka ruko lacagaar la helaayo ciddii rusheeye sida sida cadaarkan ruufo lagaar la helaayo idii rusheeye ashkiso daroora loshay dajiifo hobeyey hooy عشق ضرورة على شيء رجيكو غيوي أحردي عبسيو هاي هاي عوي نفسي لي هاي هاي
أحردي عبسيو هاي هاي عوي نفسي لي هاي
عشق في ماشي ويني ويني تعيدنا عشق في ماشي ويني ويني تعيدنا
أتبع أتبع عرادي تيقيو وحتى مد عانو إذ ما تقول أتبع أتبع عرادي تيقيو وحتى مد عانو إذ ما تقول رجعي تشعر نادقي عجمية هوبي هوي رجعي تشعر نادقي عجمية هوبي هوي أدقي عجمية هوي هوي هوي عوي نفساني هوي هوي
أدقاك عنه هوي هوي عوي نفساني هوي هوي
عذبك عافي مآذن وإلينا وإلينا عيدنا عذبك عافي مآذن وإلينا وإلينا عيدنا
هوبي هوبي ويالي هوبالايو ويالي هوبي هوبي
هوبي هوبي هويالي هوبالايو هويالي هوبي هوبي intaasaan ku dhaafno heeskaasi haysidooda jirka ugu luuqinaya fanaaniinta maxamed suleymaan tubaac iyo xaliima qaliif cumar magool waxay daafur ahayd barnaamijka muusiga iyo salaamaha idaacadda beerla gacantayda waxaa ku jirta warqad taaniya dhalasho ah waxay naga soo gaaray dad kale ah aabo xuseen sabriye cumar iyo weliba shiina maxamed salaad ciye aamino sabriye cumar macaanto xuseen sabriye coon bedel cumar sanay sabriye cumar xaawo maxamed salaad naley dayax sanay mooldo qaasin deeq muno qaasin deeq dhammaan dadkaasoo isku duuban waxa ay tahniyad dhalasho hawada u marinayaan waa samiir xuseen sabriye iyo gacalisidiisa maxamed cabdulle xiltiir oo gabar u dhalatay magaalada tambaladweyn gaar ahaan xaafadda buundaweyn doonsbag leh waxaan leenahay abtaadar soo barbaar oo noqotay dalkeeda dadka iyo diinteeda anfacda aamiin aamiin warqadda gacanteeda ku jirto waa warqad sahniyad dhalasho waxaa dirayay dadka kale ah aaba xasan geele hooyo barey xuseen yuusuf ibraahim xasan geedi cige cabdiraxmaan xasan geedi qaali xasan geedi tuuney xasan geedi dowlo xasan geedi deeqo xasan geedi ayaan xasan geedi naley xasan geedi cumar xasan geedi xaawo xuseen geedi nimco xasan geedi maryan xasan geedi dhammaantankaasoo isku duuban waxa ay tahniyad dhalasho farxadeed ay hawada u marinayaan macalin nuur xasan geedi iyo weliba marwadiisa xamse maxamed salal oo ay gabari ugu dhalatay magaalada beledweyn xaafadda buundaweyn laanta buule yaquub gabadhaas magaceeda lama soo sheegin asahaatee waxaan leenahay soo barbaar oo noqohtii dalkeeda dadkeeda iyo weliba diinteeda anfacda aamiin baanu leenahay waa tahay dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataa mid kamid a kaalimaha suugaa intaas aan kaga gudin
dhiigi waa jacaylow boodhaariinu dhiigay been baan u haystay dhiigi waa jacaylow boogaa ladhayno ciidii baanan karino reerka iyo wadnaha iyo bogaka gataaliyo inuu yahay dircasha qubeen baanu haysi webigu butaaco biraha waraabsho bukubaas ku jiifo isa ubaas buuxsho badarkiiyo galaydii laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara raguwa beriiso beelugu bujooga sow berita mahadkii beelad weyne maankeedii webigu butaaco beeraha waraabsho kubaas ku jiifo saubaas bulsho badarkiyo galaydii laga tuure baarko canabkii bislaado buladiyo ciyaara laguwa beriiso beelugu bujooga sow berita maadkii beelad weyne maankegi dhanka bari magaalada rooga qora joogto yadda hablafoodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhadhiyo dhanka bari magaalada rooga qora joogto yadda hablafoodo bidhaxdee haweenkiyo gudi loo dhadhiyo sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso markanaysa qaaro buwanaysa baalo igu beerti lacsho ugu seele maan baran sima boqontaa joogo baal goray laamoodo baarkana xasaanke bidix midigiis gaaro bulcad lagu xiideeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro buwanaysa baalo igu beerti lacsho ugu seele maan baran goorbarqaaho bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin
intaasi aan kaa gudun heeskaasi uu ku luuqeynaya xasan aadan samatar barnaamijka muusigiisa laamahay raadiyo beerul ayuu qayb ka ahaa markana waxaad ku soo dhawaataa mid ka mida kaalimaha suugaanta
waxay dhegeystayaal weli waxaa maqlaysaan barnaamijka muusigii salaamaha idaacadda beerula markana waxaa kusoo dhawaataan fariin ku saabsan ka hortaga hadallada naceebka xambaarsan iyo kuwa been abuurka
waa maxay hadal nacayb ah hadal nacayb ah waa inuu qofku u adeegsado xorriyaddiisa ra'yiga iyo fikirka si uu u dhiirigeliyo ama u faafiyo noocyada takoorka u kiciyo cadaawad ama uga qayb qaato falal horseedi doona waxyeello ama rabshado adeegsiga boorar raadiye telefishin iyo baraha bulshada ayaa inta badan ah waddooyinka loo adeegsado in lagu dhiirigeliyo waxyaabaha nacaybka xambaarsan iyo wararka been abuurka ah ciribtir dhammaan noocyada takoorka ee ku gudba hadallada nacaybka ah ka hor inta aan isu beddelin rabshado ka dhex dhaca bulshadaada ka hortag hadallada nacaybka ah adigoo wararka been abuurka ah u sheegaya mas-uuliyiinta deegaanka mar kasta qadari dadka kale
intaas aan ku dhaafno fariintaas ku saabsan ka hortaga hadallada naceebka xambaarsan iyo kuwa been abuurka haddii aan soo qabto warqadda dhankeyga waa warqad sahniyaad dhalasho waxaa diraya dadka kale ah aaba maxamed salal hoyo faadumo cali cabdisalaan maxamed salaad abuukar maxamed salaad shiino maxamed salaad khadiijo maxamed salaad nuuro maxamed salaad sumayo maxamed salaad khadiijo maxamed salaad rafaay maxamed salaad dhammaantaas isku duuban waxa ay tahniyad dhalasho farxadeed ay hawada u marinayaan xamse maxamed salaad iyo weliba marwadiisa nuuro xasan geedi oo ay gabar igu dhalatay magaalada baledweyn waxaan leenahay soo barbaar oo noqoobtii dalkeeda dadkeeda iyo weliba diinteeda anfacda aamiin baynu leenahay
waheega gacanteeda waxaa ku jirta warqad tahniyad dhalashaha wax naga soo gaar dad kale ah aabo cali dhuxulow daafeed aabo maxamed cismaan xamse sheekh hooyo muumin cali iyo weliba rabaax xuseen daahir celiye xuseen daahir aabo maxamed ci- shamaan sheekh iyo weliba xabiibo maxamed cismaan shegsheg iyo nasteexo maxamed cismaan shegsheg iyo macaato maxamed cismaan shegsheg waa muraayad maxamed salaad ciye dhammaantkaasoo isku duuban waxay tahay niyad dhalasho hawada u marinayaan waa nasro cali dhuxulow daafeed iyo saygeeda farxaan maxamed cismaan oo markaasi wiil ku dhashay magaalada tanbalad weyn waxaan leenahay abtaader soo barbaan oo noqonkii dalkiisa dadkiisa diintiisa anfaca markaana kusoo dhawaada mid ka mid a kaalmaha suugaanta
Thank you. waa hagaahag dhegeystayaal haddii intaas ku dhaafno heeskaasi ay sidau jirka ugu luuqeynayaan fanaaniinta manuur jango iyo weliba siraad cabdilooxe qeybka aheyd heysaan caawa idinku tala galnay dhegeystayaal qeybihii dambe ee barnaamijka muusiga islaamaha ayayna isla soo gaarnay haddii aan soo qabto warqadda dhankayga ugu dambeysa waa warqad tahniyad markaasi dhalasho ah oo daba socota warqadan hore uu akhriyay waxay naga soo gaara dad kale ah macaanto maxamed salaad iyo weliba muraayad maxamed salaad ciye iyo mulki cabdiraxmaan muumin iyo waliyo xuseen cabdiraxmaan iyo xabiibo maxamed cismaan iyo fartuun maxamed cismaan iyo zakariya maxamed cismaan iyo saadiq maxamed cismaan dhammaadkaas isku duuban waxay tahniyad markaasi dhalasho hawada u marinayaan waa nasro cali dhuxulow iyo saygeeda farxaan maxamed cismaan oo lagu dhashay magaalada tambaladweyn waxaan leenahaa abtaadaar soo barbaaroo noqonkii dalkiis dadkiisii diintiisa anfaca aamiin aamiin aamiin baanu leenahay warqadda gacanteeda ku jirto warqad sahniyad aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo canab cabdi hooyo siraad hooyo xuubo barqadle hibo cabdulaahi xuseen deeqo cabdi doctor sanajma saney deeqo cali mulki cali deeqo cabdi xaraabe samse maxamed nuur sucaado kuryeri shukri cali cabdi ilhaan cumar kaafiyo cumar xamse cumar cali maxamed cumar maxamed cumar cali xanaan maxamed caasho maxamed deeqo maxamed yusre maxamed dhammaantakaasoo isku duuma waxa ay tahniyad aroos farxadeed ay hawada u marinayaan samiiro maxamed nuur iyo saygeeda maxamed warowskoodu ka dhacay magaalada beledweyne isku waara ubad kheyr qaba ee baa idinkala siiya aamiin baanu leenahay waataa dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan mid kamid a kaalimaha sugaanta
you.
naruuro waanu kalgacal kumeesmeeso waanu kalgacal kumeesnaruuro waanu kalgacal kumeesmeeso نفض اللوح الدقتان أما يسجع نفتاح وحدنا وليسيون نقول نكون سمايا نفض اللوح الدقتان أما يسجع نفتاح وحدنا وليسيون نقول نكون سمايا عشقون عودا عشقون عودا
ليل الساعد والذي يسجد ليل الساعد والذي يسجد والنار ترجع القبر يا مسيد والنار ترجع القبر يا مسيد والنار ترجع القبر يا مسيد والنار ترجع القبر يا مسيد نبضاي كأنه منوب نوسن كريان عني ديني نغلق أشهدنا نبضاي كأنه منوب نوسن كريان عني ديني نغلق أشهدنا نحيسا idan ku gudna bana hay haddaadi iguludan tahay amadi igu nugushahay idan ku gudna bana hay haddaadi iguludan tahay amadi igu nugushahay iskeenoo nagaadiyo
ولقي كمان لا لا لا ولقي كمان لا لا
midar waxaan ku geli jiray noloshayda awgeed qalbigeedu nuugiyoona qabaaay midar waxaan ku geli jiray noloshaada awgeed qalbigeedu nuugiyoona qabaaay عشقون عودا عشقون عودا
intaasaan ka gudubno heeskaasi ay sida wadajirka ugu wada luuqeynayeen maxamed saleebaan tubeec iyo weliba xaliima khaliif cumar magool barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula ayuu qeyb ka ahaa guud ahaana inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka muusigii salaamaha ee raadiyo beerula intaa barnaamijkan barnaamijkiisa xeediib u kulmayna waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaana allah
guurka hogaanshe